subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal waa laba iyo labaatanka bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyadoo boggeena internetka ee v o a somaly dot comna aad naga maqlaysaan efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhanba idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda xanuunka koronafirus ee dalka talyaaniga oo ka sii daraysa dad fara badan oo duqyaal magaalo oo laba boqol iyo afartan iyo saddex duq magaalo yaa warqad waxay u soo qoreen bremiyer josepe conte ooy ku warsanahayaan in lasii badiyo bandowga magaalada lagu soo rogayo qodobada kalead ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mida dalka masar oo xirtay dhammaanba goobaha lagu cibaadaysan jira iyo dalxiiska dalkaasi si looga hortago coronavirus inuu sii faafo magaalada gaariso oo dhallinyaro soomaaliyeed ay dhallinyaro kale oo jabaaniis ah tababaro la samaynayso iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha gobolada iyo magaalooyinka dalka maraykanka ayaa ugu baaqay in dadweynaha maraykanku ay guryahooda ku jiraan dadka ayaa loo sheegay inay waxyaabaha muhiimka ah oo keliya u baxaan sida farmasiyada kaalmaha shidaalka iyo adeegsiga dukaamada dadka degan californiya iyo new york ayaa lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin si looga hortago fiditaanka xanuunkaasi oo farabaas ku haya magaalooyinkaasi oo maalinba maalinta ka dambaysa ay dad cusubi ugu dhimanayaan new jersey iyo oregon ayaa la filayaa in iyagana dadkooda lagu amro inaanay guryaha ka soo bixin dalalka yurub toban kun iyo laba boqol oo qof oo cusub ayuu xanuunku ku dhacay iyadoo agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o uu sheegay in toddobaadkan xaaladdu ay ugu darnayd dalka jarmalka oo dadka xanuunka qaaday ay gaarin labaatan kun ayaa waxa ay dowladdu ku dadaalaysaa inay samayso cusbitaallo kumeel gaar ah oo la dhigo qalabka dadka liitaha lagu gargaaro
guddoomiyaha gobolka new york ayaa sheegay sabtidii shalay ahayd in gobolkiisa uu qaadi doono baadigoobka daawooyinka malaariyada iyo sidoo kale antibiotiga kuwaasi oo dalka faransiiska uu bilaabay inuu ku daaweeyo dadka la irdaran viruska coronavirus sida macluumaad arun uu sameeyey waddankaasi ee muujinaysana dawadan ayaa waxtar u leh waxaa jira aragti ah in daawooyinkan ay yihiin kuwo u fiican dadka qaba covid nteen sidaasi waxaa wariyaasha u sheegay guddoomiyaha gobolka new york andrew congma waxaa kaleeto uu sheegay inay jiraan dad qaba xanuuno kala gedisan kuwaasi oo xanuunka coronavirus oo uga sii daray laakiinse ay saraakiisha caafimaadka ee gobolkiisa si gaara ula tacaalayaan hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay inay new york u dirayso ku dhowaad toban kun oo qiyaasood oo daawooyinkaasi ah kuwaasi oo gaar ahaan ku jiraan hydrocoroquinta oo loogu talagalay malaariyada iyo sidoo kale sitmax oo iyadoona ah daawo loogu talagalay antibiotiga
talyaaniga ah ee coronavirusku soo ritay ayaa sii kordhaysa toddobaadkan oo qura dhowr boqol oo dad ayaa u dhintay xanuunkaasi guud ahaan dalalka yurub sida talyaaniga ah spain iyo dalka jarmalka ayaa diiwaan gelinaya dadkii ugu badnaa ee uu cudurku kusii fidayo sahre cabdi axmed ayaa haddaba inooga diyaarisay warbixintan dib markii cudurka coronavirus uu dalkaasi gobollo ka mida si weyn ugu habsaday tirada guud ee dhimashada ayaa gaartay dalka talyaaniga afar kun iyo soddon iyo laba qof iyadoo sidoo kaleeto shan kun oo qof ay gaarayso guud ahaanba dalalka qaaradda yurub oo ay ugu horeeyaan wadamada germany iyo sbain talyaaniga waxa uu noqday dalka ugu koowaad ee qaaradda yurub ee dadka ugu badan ee ku dhintaan ayadoo maalin qur ah jimcihii aynu soo dhaafnay lix boqol labaatan iyo toddoba qof ay ku dhinteen sidoo kaletana waxa uu noqonayaa dalka talyaaniga dalka labaad ee dunida ee wajahaya caqabada cudurka coronavirus marka laga yimaado wadanka shiinaha oo ah wadanka ugu koowaad ee adduunka uu ku habsaday islamarkaasina waxyeelada ba-an uu u geystay gobolka laberdia ayaa duqowda ku dhaqan halkaasi waxa ay dowladda ka codsadeen in bandowga lagu sii adkeeyo waxaana la xadiday dhammaanba isu socodkii dadka talyaaniga waxaa sidoo kaleta lagu soo rogay wareegtooyin culus oo dadka goobaha muhiimka ah oo keliya ay booqan karaan sida cunto haddii ay u baahdaan iyo caafimaadka deg dega ah islamarkaasina waxaa la karantiilo oo aanba la geli karin gobolada qaarkood shukri siciid waa suxufiyadda gandalka talyaaniga waxa aan weydiiyey sida waxyeelada coronavirus dowladda dalkaasi ee wakhtigan ula tacaalayso dad fara badan oo duqyaal magaalo oo laba boqol iyo afartan iyo saddex duq magaalo yaa warqad waxay usoo qoreen bremier josepe conte oy ku warsanahayaan in lasii badiyo bandowga magaalada lagu soo rogayo sababahoo ah waxa weeye weli maxaydeen gaadiidka dowladda qaar baa shaqeeya mitrooyada qaar baa shaqeeya waa la dhimay basaska qaar baa shaqeeya sababoo ah dad waxaa jira la buro ahoo aan lacag badan ama haysan ama baabuur haysan ama doonaya baabuurtoodaba inay baarkin u waayaan oo guriga uga soo tagaan oo basaska iyo gaadiidka dowladda soo haddaba markii ay geeriyoodeen dadka badan lix boqol labaatan iyo toddoba qof oo iyagu badi dalkaasi talyaaniga gobol ka mida ay ku dhinteen afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay ayaa milatariga waddanka talyaaniga waxaa lagu xoojiyay waddooyinka inay istaagaan dadkana ay guryaha dib ugu celiyaan dalka talyaaniga oo ah xarumaha ugu waaweyn ee roman catholiga meelaha ay ku yaalaan laguna cibaadaysan jiray ayaa kiniisadaha ay u muuqdaan in ay wakhtigan bannaan yihiin oo aysan dad isugu imaanin faafitaanka cudurkana waxa uu noqday mid meel walbaba yaala coronavirus ayaa saameyn dhaqaale guud ahaan dunida ku yeeshay waxaa istaagay isu socodkii diyaaradaha dalalka waxaanan jirin gaadiidkii isaga kala gooshi jiray badaha sidoo kaletana xuduudaha laysuma gudbo waxaa hoos u dhac dhaqaale uu soo wajahay suuqyadii caalamiga ahaa ee balaayiinka doolar daqiiqad kastaba lagu kala gedi jiray sida magaalada new york isbedelka dhaqaalaha si weyn ayaa loo dareemayaa lacagaha sarifka halkaasi talyaaniga ayaa waxa ay soo rogeen amaro cusub maanta mar kale waatan shukri siciid sida laga soo warinaya w h o koob iyo toban kun oo qof ayaa cudurkan la geeriyootay waxaana la xaqiijiyey inuu soo ritay laba boqol toddobaatan iyo shan kun oo qof iyadoo sagaashan kun oo qof oo dadkaasi ka mid ahna ay kasoo bogsoodeen dhimashada guud ahaan ayaa waxaa dalka talyaaniga la sheegay intii ugu darneed toddobaadkan ay tahay inkastoo ay jiraan tira xaddi aada u tiro badan ah oo xataa guryaha dadka aan lagu booqan karin meelaha qaarkood oo dhimashadu ay ka jirto afar kun oo qof ayaa la sheegay in kiisaska dhimashada talyaaniga ay wakhtigan ka gudubtay maraykanka afartan iyo sideed gobol ayaa lagu soo roga xaalad deg dega waxaana golaha koongareeska qaar ka mid ah xildhibaanadu ay ka codsadeen in dowladda federaalka ee dhexe ay ku bixiso boqol iyo konton bilyan oo dollar oo federaal ah dadka dhibaatadaasi coronavirus uu saameeyey iyo kuwa shaqooyinkoodii ka joogsaday oo shaqooyinkoodii aanan aadin ama kuwa cudurka uu soo ritay si markaasi loo kabo isla arrimahaasi ayaan ku guda jirnaaya cudurka coronavirus weli waxaa dalkaasi masar sidoo kaleeto uu qaadayaa tallaabooyinka la xiriira in laga hortago cudurkaasi faafitaankiisa waxaana la xiray dhammaanba goobaha lagu cibaadaysto iyo meelaha kaleete dalxiiska ee qadiimiga ee laysugu tago wariyahayaga bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray qaahira
dowladda masar ayaa amar ku bixisay in albaabada loo laabo dhammaan goobaha cibaadada ee masaajida iyo kiniisadaha dalkani si loo xakameeyo faafidda cudurka coronavirus ah oo si ba-an ugu faafaya waddankani go-aanka ay qaadatay xukuumadda qaahira ayaa yimid kadib markii loogu baaqay in ay raacdo tusaalaha waddamada kale ee islaamka islamarkaasina la xiro meelaha sida weyn ay isugu yimaadaan dadka oo ay ku jiraan masaajida iyo kiniisadaha warbaahinta baraha bulshada ee dalka masar ayaa aada ugu dhaliilay dowladda masar in aysan joojin salaada jimcaha taasoo ay ku tilmaameen in ay ka gaabisay xakamaynta cudurka coronavirus wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda qaahira ayaa sheegtay in ay xirnaanayaan masaajidda muddo laba toddobaad ah iyadoo lagu salaynayo sida daruuri ay u tahay badbaadinta nafta iyo maslaxadda qaranka laakiin aadaanka salaada ayaa kasii socon doona masaajidda iyadoo la adeegsanayo codbaahiyaasha dalka masar waxaa ku yaala in ka badan boqol kun oo masaajid taasoo ka dhigan inuu yahay dalka ugu masaajida badan dalalka carabta arrimahan ayaa imaanaya xili culummada waaweyn ay hay-adda ashara ay hore ugu baaqeen in ay bannaan tahay in la xidho islamarkaasina dowladda ay xaq u leedahay in ay masaajidda xidho si shacabka loo badbaadiyo sidoo kale baadiriyaasha ugu sareeya kiniisadaha dalkani masar ayaa amar ku bixiyey in la xidho dhammaan kiniisadaha dalkani muddo laba toddobaad ah si loo xakameeyo coronavirus masiixiyiinta ayaa boqolkiiba toban ka ah dalkani oo dadkiisu ay gaarayaan boqol milyan oo qof tirada kiniisadahana waa kuwa xadidan dhinaca kale dowladda masar ayaa albaabada isugu laabtay dhammaan goobaha qadiimiga ah ee dalxiiska si looga badbaado faafidda cudurka coronavirus war ka soo baxay wasaaradda raadraaca taariikhda ee dalkani ayaa lagu sheegay in goobahaasi ay xirnaan doonaan laga bilaabo maalinta isniinta ilaa iyo dhammaadka bisha maaja bahda caafimaadka ee dalka masar ayaa soo dhoweeyey tallaabooyinka dowladda masar ay qaaday taasoo ay ku tilmaameen mid yaraynaysa sii faafidda cudurka safmareenka ah ee coronavirus haddaba cabdisataar cabdilaahi jaamac oo ah garyaqaan ka faalooda arrimaha carabta oo degan magaaladan qaahira ayaa ka hadlaya sida u arko tallaabooyinka ay qaaday dowladda masar waa sii baahidda cudurka virus corona oo kusii fidaya dalka masar maalinba maalinta ka dambeysa ayaa waxaa lasoo sheegayaa kiisas cusub iyo dad hor leh oo cudurkii ku dhacay arrinkaas ayaa wuxuu abuuray walwal iyo cabsi aada u badan sidaa daraaddeed dowlad dalka masar ayaa waxay aragtay go-aankan inuu xilligan munaasib ku yahay iyadoo ujeedka ugu weyn oo laga leeyahay arrinkani uu yahay sidii loo xakameyn lahaa faafidda cudurka halista ah ee virus corona sidoo kale dowladda ayaa waxay u aragtay arrinkan inuu taabagelin karo dadaalka dowladda dalka masar ay ugu jirto haatan xakameynta cudurka halista ah oo kusii fidaya dalka masar oo abuuray cabsi iyo walwal aada u badan iyadoo tixgelinaysa oraahda dhehaysa ka hortaga ayaa wuxuu ka muhiimsan yahay daaweynta arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili madaxweyne cabdulfataax assiisi waa madaxweynaha xukuma dalkani maalintii sabtida uu la kulmay docor mustafa madbuuli ra-iisul wasaaraha xukuumadda qaahira iyo saraakiil sarsare oo ka mid ah xukuumadda sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada dalkani madaxweyne asiisi iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa ka wada xaajooday sidii diyaargarow loogu samayn lahaa dhaqaale ahaan xaaladaha ka dhashay cudurka safmareenka ah ee coronavirus madaxweyne asiisi ayaa amray in la dardargeliyo dhammaan tallaabooyinka lagula tacaalayo cudurka coronavirus islamarkaasina daryeel gaar ah la siiyo dadka uu soo ritay cudurkani gaar ahaan dadka waayeelka ah iyo kuwa baahyaha gaarka ah qaba ilaa iyo iminka dalka masar cudurka coronavirus waxa uu ku dhacay in ka badan laba boqol shan iyo siddeetan qof waxaana u geeriyooday siddeed qof oo isugu jira masaariyo iyo shisheeye sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee waddankani xuseen saxnuuni v o a
gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa ka soo socda waayahan iskaashiga dhallinyarada dalka jabaan iyo kuwa dhallinyarada soomaalida ee gaarisa xidhiirka ayaa dhallinyarada soomaalida kenya looga faa'iidaysanayaa barista agabka kombyuutarada iyo farsamada gacanta yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi muddooyinka dambe waxaa dalka kenya aada ugu soo badanaya iskaashiga dhallinyarada ah jabaan iyo kuwa soomaalida u dhexeeya iyagoo iska kaashanayay arrimaha dhinaca isboortiga wacyigelinta iyo tababarada la xiriira xirfadda iyadoo xaaji maxamed foundation oo urur ay leeyihiin dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari gaar ahaan gaarisa iyo nairobi ay xiriir dhow la leeyihiin dhallinyaro reer jabaan oo xagga farsamada ka shaqaysa toddobaadkan waxaa lasoo gebagabeeyey tababar ku saabsanaa tiknolojiga la xiriira ama farsamada dhinaca taleefanada iyo weliba agabka kombyuutarada oo xaaji maxamed foundation ay agaasimeen shahaadooyina dhallinyarada la guddoonsiiyey maxamed cabdirasaaq waa aasaasayaasha xaaji maxamed foundation waxaanu v o eda uga waramay tababarku waxa uu ku saabsanaa iyo xiriirka jabaan dhallinyaradeeda iyo kuwa reer kenya ka dhexeeya sida uu ku bilowday iyo waxyaabaha iska kaashadaan waxaanu yidhi asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu mahadsanid v o a ururkan jaban iyo xajana foundation waxay ku heshiiyeen inay tababar siiyaan afar dhalinyaro ah oo afartaasna ay noqon doonto kuwa muxuu ahaaye tababar sii bixin doono ilaa iyo konton aan dhalinyaro siin doono xagga gaarisa ururkan wada xiriirka aan la xihiirnay wuxuu socday muddo ah sanad iyo xoogaa oo aan ka codsanayna inay tababarkan ay bixiyaan hadafkanina ma ahayn tababarkan oo keliya inay bixiyaan wuxuu ahaa inay tababarkana ay bixiyaan telefoonada kale ah iphone-ka iyo android-ka sidoo kalena inay bixiyaan kombyuutarada nooca ugu dambeeya ee macbooka iyo sidoo kaleto apple-ka si loo sameeyo loo hagaajiyo haddii ay halaabaan oo dhan rebeeka loo yaqaan afqalaad marka haddeer tantan ka dhacda nairobi waa tusaale ah wixii ku xigi doono ama soo socdo mustaqbalka dambe hase ahaatee hadafka anaga wuxuu yahay dhalinyarada ku dhaqan waqooyi bari ee kenya in aan gaarsiino ugu yaraan saddexii biloodba konton dhalinyaro ah dhinaca tababarka xagga kombyuutaradaas iyo telefoonada ah kadibna loo sameeyo shaqo abuur ah inay ku shaqaystaan xifradahooda ayagaas oo kaga baahi beeri doono inay shaqo ka sugaan hay-adaha ama dowladaha dowladda ama waxay ahaataba dowladda hoose ama dowladda dhexba marka ayadan xaaji maxamed foundation iyo qolyahan jaban ka yimaaday xiriirkeena kulle wuxuu sii noqon doona insha allah dowlad rabbi kala noqdo xiriir weyn oo sii jireen doono sii jiri doono sidoo kaleetana mar aan wada hadlaynay kasumi oo ah gabadha u qaabilsan ayadana waxaan waxaan ka wada hadalnay sidii aan usii ballaarin lahayn labada xiriir aan ooga dhigi lahayn ilaa iyo hataa suurtagal tahay soomaali loo gaarsiin lahaa maxamed cabdirasaaq oo ka tirsan xaaji maxamed foundation oo ah urur samafala oo la shaqeeya ururada farsamada ee dalkaasi jabaan oo iyagu agaasimayay tababaro la filayo in ay ku baahaan gobolka waqooyi bari muddooyinka soo socda islamarkaana ay ka faa'iidaystaan dhallinyarada shaqa abuurka u baahan yaasiin cuse wareere v o a
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo ciyaaryahanka u dhashay waddanka argentina una ciyaara kooxda kubadda cagta yuventus paulo dibala ayaa noqday ciyaaryahankii saddexaad ee u ciyaara kooxda kubadda cagta yuventus oo laga helo cudurka coronavirus kooxda yuventus ayaa hore u xaqiijisay in difaacooda daniele rugani iyo xiddiga reer faransa ee qadka dhex uga ciyaara kooxda ematwidi uu ku dhacay cudurkani dibala ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa instagram-ka waxa uu ku sheegay in isaga iyo lamaanihiisaba uu ku dhacay cudurka coronavirus aniga iyo lamaanahayga oriyana waxaa la xaqiijiyey inaan qabno xanuunka coronavirus nasiib wanaagse labadeennaba xaalkeennu aad buu u wanaagsan yahay ayuu yidhi bawlo dibala lamaanaha dibaale oriyana sabatani ayaa ah fanaanad iyo jilaac caan ah oo iyana u dhalatay waddanka argentina lixilbaatan jirka nambarka tobnaad u qaata kooxda kubadda cagta yuventus ayaa ka mid ah xiddigaha lafdhabarka u ah kooxda waxaase jira walaac la xidhiira muddada uu xiddigani la sii joogayo kooxda yuventus iyadoo labadii kal ee lasoo dhaafay ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda uu qarka u koray inuu kooxda isaga tago xiddigan farsamada badan ee ku wanaagsan dhalinta goolasha taageerayaasha kuraasta ka kiciya ayaa kooxaha sida weyn u doonaya waxaa ka mid ah kooxda tottenham ee magaalada london ee waddanka ingiriiska dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ac milan ayaa goor dhoweyd shaacisay in cudurka coronavirus laga helay agaasimaha kooxda ac milan bawlo maldini iyo wiilkiisa daniel maldini oo xilli ciyaareedkan uun loo soo dallacsiiyey inuu ka mid noqdo kooxda heerka koowaad ee ac milan qoraalka kooxda ac milan ayaa lagu sheegay in maldini iyo wiilkiisuba ay laba toddobaad gurigooda ku karantiilnaayeen ilaa iyo inta ay caafimaad ahaan ka soo bogsoonayaanna ay sidaas u sii karantiilnaan doonaan daniel maldini waa siddeed iyo toban jir ay soo barbaarisay kooxda ac milan waana jiilkii saddexaad ee reer maldini ee xirta maaliyadda leh dilimaha guduudka iyo madowga xiddigan oo ka dheela qadka dhexe iyo weerarba ayaa ka boos duwan difaacii aabbihii iyo awowgiiba ay ka dheeli jireen haatanna ciyaaraha olombikada xidhiirka ciyaaraha fudud ee dalka maraykanka ayaa ugu baaqay guddiga ciyaaraha olombikada ee maraykanku in ay ka dhaadhiciyaan guddiga ciyaaraha olombikada ee adduunka in ay dib u dhigaan ciyaaraha olombikada oo qabsoomaya afar iyo labaatanka bisha julaay ee sanadkan lana soo gebagabayn doono sagaalka bisha agost xiriirka ciyaaraha fudud ee maraykanka ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay dareensan yihiin inaanay sahlanayn in dib loo dhigo ciyaaro muddo afar sanaha lasoo qabanqaabinayay balse waxaay sheegeen xaaladda caafimaad ee haatan dunida ka jirta awgeed ay aaminsan yihiin in aysan suurtagal ahayn in ciyaaraha lagu qabto wakhtigii loogu talagalay dhinaca kale waddanka ingiriiska ayaa ku baaqay in gebi ahaanba la joojiyo ciyaaraha olombikada ee adduunka ee sannadkan si la mid ah sida loo joojiyey koobka qaramada yurub oo dhici lahaa bisha juun ee sannadka muddo sannad ahna dib loogu dhigay qabsoomidiisa halka waddamo ay ku jiraan baraaziil iyo norweyna ay horey ugu baaqeen in guddiga olombikadu ay qaadaan tallaabo ciyaaraha dib loogu dhigayo ugu yaraan muddo sannada ciyaaraha olombikada oo afartii sannaba mar la qabto ayaa sannadkan waxaa lagu wadaa in lagu qabto magaalada tokiyo ee waddanka jabaan haddii cadaadiska ka imaanaya waddamada qaarkood aanay suurtogelin in ciyaarahaasi la joojiyo ugu dambayntiina haddii aan ku soo qatimo suuqa kaliibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee waddanka jarmalka ee brushia gortman weeraryahanka uga ciyaara ballaha ee la yidhaahdo jayden asanjo una dhashay waddanka ingiriiska ayaa wararku waxay sheegayaan inay isku haystaan soo xoregelintiisa kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo chelsea kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta ee chelsea john terry ayaa ku qalqaalinaya kooxdiisii hore inay xiddigan sagaaliyo toban jirkaa soo xerogeliso waxa uuna john terry tilmaamay ciyaaryahan jayden sanjo haddii uu chelsea yimaado inuu noqon doono ciyaaryahan wanaagsan oo kooxda wax weyn ka bedeli doona qaabkay u ciyaarto halka tababaraha kooxda manchester united origana solshayna uu xiddigan doonayo inuu gegida old trafford keeno ka sokow kubaddiisa wanaagsanna waxaa la leeyahay xiddigani haddii uu manchester yimaado waxa uu ka caraysiin doonaa kooxda manchester city oo iyadu horay xiddigan isaga iibisay kooxda kubadda cagta arsenaal xiddiga ay ku dhaarato kabtankana u ah ciyaaryahan obamayang ayaa wararku waxay sheegayaan inuu go'aansaday inuu haatana kooxda isaga tago marka xilli ciyaareedkan uu soo gabagababo soddon jirkan u dhashay waddanka gabon ayaa wararku waxay sheegayaan in kooxaha manchester united barcelona iyo intermilan oo iyadu haatan tartanka soo gashay in ay saxiixiisa ku loolamayaan haddii arsenaal ay ku qancin weyso xiddigan inuu sii joogo gegida imarat stadium ee magaalada london waxa ay taa beddelkeeda kooxdu doonaysaa in ay soo xero gashato wiilka banley afka hore uga ciyaara ee chris awood dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taabtanee kulan dambe waa mascad weydalasidaayo nabadgelyo
markana kusoo dhawaada heeskii aan idinkugu talagalnay
gomodin magagixin magablolin mangurin gabaydiina maandayn geeraaraadaydi iminkan gardaajo angunaanadine horti niman gunteediyo barangogol dhigeedo gundadeegi aqoono sida webiganaano cirka gudol lamaalo biyihii ku gaaxdiyo webigudiyadi ku soo degayey ku darsaday gufaaciyo guulaama diriro galli jabay habeenkii webigumagacan ma soo rogayey sidid kamau jaray dulka wada galaaliyo oday badala ma kaga tegayey oday afar kaga daydiyey oday dhah laygu garan jirayey gurmashada dagaalkiyo gulubkiyo colaadaha gobaha nafwaagiyo halkaa laysku gowraco kolkaa goroda laysdaro haddaan dumarku gooya gubaabo kicinayn sida galowga dhiilo ileen geesi qayrkii dirta kuma gumaadin dirta kuma gumaadin guryasamo barwaaqa dhulka geedo jiifaan haddii geedi lagu furo dhallinyaaro iskurataa gurdan raaca fiidkii dhulaweyn ku kulanto cagta garangarteediyo isugaysa jiibko googooska luuqiyo gedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxarada gamakaa ilaashe haddaan gabari boodayn haddaan guudka laga jirin gudihiisa xaaqiyo cayayaanka laga gurin marwa dumar gaarka u xidhan ileen guri dugsoon male gaadaha habeenkii helida galgalashiyo gedgadoonka dhaliso adigiyo go'aaga hadba dhinac ku guuro barkinta gabdoobi gaashaanka dhigataaye haddaan gud haldhaalay kuma galo adduunyada nina gooni socodko marwo garasho dheerba ninka raga u godino kuma galo adduunyada nina gooni socodko marwo garasho dheerba ninka raga u godino iyadaa guddoonkiiyo garhayaha naftaadiiyo gaadiidka reerkiiyo gurgurshaaga noqoto arrinkula gorfayse haddaan gaari kula jirin gocashada xanuun kale waxaan uga golleeyahay wiiwa barbaari haddaad gabar caddaaniyo dhulka gaalo keentaan haddaad gabar caddaaniyo
guud ahaan idaacaddeenna subaxnimo ayaan heeskaasi kusoo gebagabeynaynaa cabdixaafid cawal ismaaciil iyo anigoo sahre cabdi axmedaba waxaan idin leenahay intaanu mar kale ismaqli doonno haddii alla hawoodal ogolaado nabada iyo hadaad waqtiga ka dhigataan gumays shisheeya haddaad gacanta qabataan hablaheenu guryo gayaan iyay ka sugayaan gocashada xanuun kale waxaan uga golleeyahay wiiwa barbaari waxay ka dhigataa gallad waxay ku dheegtaa samo waxay ku